fiid wacano wanaagsan ee dhammaantiinbaa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanbaa kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo salaasaa taarikhduna ay tahay shanta bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo afariyo labaatanna waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidaood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac dhegaystayaal qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiidha doorashada dalka maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno wax saan isugu dhegan ma jiri jiri hore unbaa badin jirtay laakiin tan sibaa la isugu dheganyaa ma gabadha ma aqaanoo naag sidanoo kaleeto usoo istaagto oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan laakiin annaga gabar ahaanna waa ugu codaynaynaa maasha allah wax wanaagsan weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey si fududna waa ku codeeyey
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo aan ku eegayno xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin marka ciddii wax ka rabta meeshaa ee wax ka qordinaysa ama u lujiidaysa waxaan leeyahay raja lagama qabo
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirin hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan kamala haris iyo weliba donald trump xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan rayo ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay gaar ahaan gobollada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaanay swing states labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo labadan tartame ayaa sida oo kala qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada pittsburg ee gobolkaasi ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyey dad ka badan koob iyo siddeetan milyan oo qof kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyo tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda tirada ayaa ka badan kalabadha tiradii codaysay sanadkii laba kun iyo labaatan taasoo ahayd boqol iyo sideed iyo konton milyan xilligaasoo joe biden uu ka adkaaday donald trump kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey xulafada siyaasadda ee madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka turkiga si madaxweyne erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka laba kun iyo sideed iyo labaatan kadib doorashadiisii sanadkii hore erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisii u dambeeyey haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii kasoo hormarta sida uu dastuurku qorayo erdogan ayaana turkiga soo xukumaya oo muddo koob iyo labaatan sanno ah isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday delfed bajeli oo ah madaxa xisbiga nationalist movement ama m h p kaasoo xulafo la ah xisbiga erdogan ee eke barty ayaa soo jeediyay arrintan dadka siyaasadda turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada m h p iyo weliba a k p kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga kurdida taageera ee d e m oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka si ay u helaan aqlabiyadda ay dastuurka wax kaga beddelaan sida loo xoojiyo in erdogan uu doorashada laba kun iyo siddeed iyo labaatanka ka qaybgeli karo ugu dambeyntiina ciidamada militariga ukrain ayaa sheegay maanta inay soo rideen laba gantaal ah iyo weliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo ruushku leeyahay iyo siddeed iyo afartan ka mid ah sagaal iyo toddobaatan diyaaradaha daroniska ah oo ciidamada ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen soo riiditaankaasi ayaa ka dhacay gobolada jarkase kimberof kiev odessa iyo weliba gobollo kale waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare ee militariga ukrain ivan fedrov guddoomiyaha gobolka zaborishiya ayaa sheegay maanta in weerar ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan ama weerarkaasi ruuska ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kale waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkani in ruushku uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qeybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiducaana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilowna dalka maraykanka malaayiin codbixiyaal ah ayaa maanta oo salaasa codkooda dhiibanaya si ay u go-aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka maraykanka waa madaxweyne ku-xigeenka haatan xilka hayse kamaala harris oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa iyo weliba madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo isaguna xisbiga jamhuuriga ka tartamaya iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona afartan sannadooda soo socda waxaana socota codaynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka toddobadii subaxnimo wakhtiga cirifka bari ee dalka maraykanka inkastoo gobollada maraykanku ay wakhti ahaan kala duwan yihiin haddaba aan ku horeyno magaalada minneabolis ee gobolka ay soomaalida badan ku nool yihiin ee minnesota waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyaha iyaga maxamuud masacde wahgaaga waynu usoo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacayo gobolka ohaayo oo isagoo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan dalka maraykanku ay degan yihiin iyadoo haatan waryahayaga cabdi kaafi yuusuf aadan uu soo maray qaar ka mida goobaha codaynta ee waqooyiga magaaladaasi ee ohaayo aan idhahdo colombos waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen waxaad weli naga socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku suganahay goob ka mida goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay soomaali badan ka codeynayso halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mida soomaalida halkaas codkooda ka dhiibanayay waana kuwaana darinkooda waxaad iigu bilowdaa magacaago saddexan koraad xasan xuseen koraad soo dhowow waxaad joogtaa goob codbixina ma markii ugu horreysa od codeynaysidba waa markii labaad waa markii labaad ad codeynaysid maxay kaga gedisan tahay codeyntan maanta ad codeynaysid tii ka horreysay tii horeeto soomaali baa iigu jirtay tan laakiin waxba kama fahmayo
doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay
waxsaan isugu dhagan ma jiri jirin hore unbaa badin jirtay ka laakiin tan sibaa la isugu dhegaya ma gabadha ma aqaanoo naag sidanoo kaleeto usoo istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan laakiin annaga gabar ahaanna waa ugu codaynaynaa madow ahaan noogu coreynana danteena noogu codeynayna ma doonayno trump waad mahadsantihi dhammaanteenba sidoo kale walaal
kusoo dhowo walaal idaacadda v o a marka koowaad waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan aniga magacayga bashiir xasan maxamed bashiir waxaad joogtaa goobtii codbixinta hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga bal ma markii ugu horreyso ad codaysidba ha markii ugu horreyso codeeyo waa gartay bal dareenkaaga ka waran maasha allah wax wanaagsan weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey si fududna waa ku codeeyey kamaal haris baan u codeeyey inay soo baxdaan ayadaan rajeynaya waa gartay kamaal haris ayaan u codeeyey baa tiri maxaad ku dooratay waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida waddanka loo wada karo ninkaa kale ma garanayo sida waddanka loo wadi karo
waa gartay si guud haddaad kacanaha ka iga jawaabtid bal dareenka guud ee xamaasadda doorashadaani ka war
maasha allah aad iyo aad bay u kacsan tahay aad iyo aad baana dadku ugu codaynayaan aad iyo aad baad u mahadsanta bashir odan mudan
waa hagaag daawadayaal weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkaani ohaayo maxamuud jaamac maxamuud jaamac kusoo dhowow v o a soomaalidiina xoogaha waxay ka niyad jabsan tahay inay codeeyaan way ka yare hesitanty bay ka wey ka yare hakanayaa sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku saameeyey dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka gaza iyo libanon ka socda ay leeyihiin inaan codaynaba xataa dadka qaarkood culama waxay u sheegaysaa inaysan doorashadaba ka qaybgelinin marka sidii hore uma soo bixin dadku maxamuud aad iyo aad ba umahadsan tahay adiga mudan walaal
dhegeystayaal weli waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal weli waxaan ku suganahay mid kamida goobaha ee codbixintu ka socota magaaladani colombos qaar badanoo dad badan oo soomaali ah waa gartay adiguna magacaago saddexan igu bilow magacayga sacdiye xasan yuusuf weeye sacdiyo kusoo dhawow idaacadda v o a bal dareenkaaga iyo doorashadani waxay kaaga dhigan tahay maya waa ku dhawahay walaale maasha allah alxamdulilah aniga waa first time aan codeeya horta muddana wadankan waa jooga laakiin maanta waxaan u codaynayaa ha islaanta waxaa la dhihi jiray kamaala harisan waa gartay bal doorashadan see dareemaysaa doorashadan inay challenge tahay inaan soomaali haddaan nahay dee aan u codayno qofka annaga dantu noogu jirto qofka ilmahayagii iyo dadkayagii soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codaynaa u codaynaa dimuqraadi waa mahadsan tahay magacaago saddexan adiguna igu bilow magacayga waa faatimo xuseen maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey kamaala haris dimuqraadi ma codayntii kuugu horreysay baa codayntaani maya maya dhowr jeer aritankaysa six or seven times maxay codayntaani maanta aad codaynaysid ama doorashadaani maantay bal ka warra dareenkeeda iyo jawgigeeda iyo sidaad dareemaysa oh waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo sirisana inuu codeeyo waa waajib saaran soomaali ahaan aniga de reasonka ugu weyna u codeeyo waxay tahay inaan doonayni in dadka soomaaliyeed maxaan ku irahaa la celiyo rafaadka soo maray second i don't want in maxaan ku irahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka haddaan uu ka hor istaago trump markii horena wuu naga hor istaagay dad badanoo falay sugayaala yuu joojiyey haddana ma doonaya dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankanna waa loo soo kala horreeya moogay wadankan wax leh ma jiro diyaarna waxaan u nahay soomaali haddaan nahay inaan codayno trumpna ma doonayno doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codaysay doorashadan way isku dhegan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republicanka marka hore waxay ugu bilowda magacaaga saddexan magacigu waa ibraahim axmed xasan walaal ibraahim waxaad codaysay bal ka warran dareenkaaga wallaahi alxamdulilah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid a waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaana soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horreysay baa tan imise waa midii maxay tahay doorashadan tii igu horreysay ma ahan doorashooyin hore aan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan ka waran doorashadan waxay kaga gedisan tahay doorashooyinka hore wallahi doorashadan doorashooyinka hore waxay kaga gedisan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanaya dalkan waxa uu usoo qabtay iyo waxa uu ka hadlayey iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaasay uga xamaasad duwan tahay cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mida codbixiyayaasha colombos ohio haatana aynu kacna dhinaca iyo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo khadka si toosa ugaga jira waryahayaga maxamuud masacade oo dabcan goobjoog ahaa islamarkaana soo maray qaar ka mida goobaha ay ka codaynayaan dadka maraykanka gaar ahaan dad badan oo soomaaliya oo gobolkaasi ku nool ugu horreynba maxamuud soo dhowow hadaad marka hore haddaad sawir guud naga siiso codayntu se uga bilaabantay goobaha tagtay iyo weliba soomaalida codaynaysay haddaad war naga siiso
shirwac aad iyo aad baad umahadsan tahay saaka aroortii hore saacaddu markay ahayd toddobada aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka minnesota ay furmeen waxayna dabcan soo xormi doonaan caawa sideedda fiidnimo markay tahay intaa u dhaxaysa ayay dadka soomaalida iyo guud ahaanba dadka maraykanka ee gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go-aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee wadanka maraykanka sidoo kale waxa ay dadku u codaynayaan doorashooyinka gudaha gobolka minnesota hadday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka kuraasta komishinarada iyo weliba aqalka hoose ee gobolka minnesota waagaag waynu soo noqon doonaa tartanka iyada qodobada ama aan idhaahda kuraasta kale u codaynayaan guud ahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen oy dadweynaha ka iibinayeen hadday noqoto dhaqaale socdaal dhinacyo badan oo kala duwan arrimaha qoyska waxa la xidhiidha soomaalida markaad la sheekaystay iyo dadka codaynaya inaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaara ay ugu hayaan isha oo ay codbixintan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax
mar kale waad mahadsan tahay soomaalida dabcan halkan jooga ee codaynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan guriyeynta caafimaadka iyo arrinta immigrationka ee soogalotiga sharciga sidii heli lahayeen waxaad nala socotaa cabdiraxiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo soomaali ah oo waddanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin marka soomaalida gobolka markaad la hadasho sanadkan waxaad moodaa codeyntooda ugu badan inay xooga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka wadanka sida sharci darada kusoo gala ay sharci helaan waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer minnesota markaad la hadasho ay codkooda u dhiiban doonaan ayay kamid tahay dhinaca kale waxaa jirta dad soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aada maqlaysa iyagoo dhahaya doorashadan maba codaynayno amaba labadoodaba uma codaynayno dhexdhexaad baan ka noqonaynaa iyagoo dadkaasina aragtidaa ku salaynayay waxaa ka socda gaza dagaalka udhexeeya falastiiniyiinta iyo israel dadka faraha badan reer falastiin lagu laayay magaalada gaza marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codaynin laakiin soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharax aan muslaan islaan nacayb taageeraynin soo dhaweynaya dadka soo galootiga ah ayna iska dhex arki karaan waxaad nala socotaa soomaalida gobolka minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihin xisbiga dimuqraadiga marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga inkastoo jiraan dad republicankana codeynay waagaag maxamed n maxamuud n dabcan markaynu taa ka nimaadno waxaad carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo weliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaana inay soomaali hore uga tartantay ma ku jiraan soomaali tartamaysaa sanadkan dadka la dooranayo ee loo codaynayo
aad iyo aad waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo toban kursi oo kala duwan ugu sarreeyo kursiga ilhaan cumar ay ku fadhiso oo lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo ka mid a aqalka congareska gobolka minnesota aan dhahday saddex actually oo saddexdaba ay soomaalidu ku fadhiso mid kamida ayaa isbedeli doona oo gabar soomaaliyeed oo la yidhahdo an xasan ayaa ka tegeysa gabar kale oo soomaaliya oo la yidhahdo ancaam maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta oo dabcan cid la tartamaysa hiba ma jirto oo kursigaasi waa kursi soomaalida ay ceshan doonto dhinaca kale arrinta isha sida weyn loogu hayn doono soomaalida gobolka minnesota shirwaca waxaa ka mid a magaalada st cloud ee gobolka minnesota oo soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan soomaalida laga soo dhaweynayay in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu ka soo baxo amaba ay soo bixi waayeen intaba way dhici kartaa kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya soomaalida waxaa kamid a aqalka congareska ee gobolka minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yidhahdo cabdi dysone uu ka tartamayo sidoo kale kursi waxaa jira laba qofood oo soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah hude ibrahim iyo borinin la yidhaahdo marka labadaasi qofna fursad ayay haystaan ay kusoo bixi karaan lakiin haddii halkaa laga soo baxo soomaalida gobolka minnesota waxay u noqon doontaa guul kale oo doorashada ka gaareen waagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal subcoha wariyaha iyaga maxamuud mascade oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna aynu eegna gobolka virginia duleedka magaalada tan washington waxaa ku nool soomaalida ugu badan nawaaxigan laysku yidhaahda d m v ama gobolada maryland virginia iyo weliba magaalada washington d c haddaba wariyahayaga saare cabdi axmed ayaa tagtay mid ka mid a xarumaha codbixinta islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahamiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waxaana codbixiyaasha halkani ku sugan iskuulka dhexe ee james k polk iyo iskuulka sare ee thomas jefferson oo ku wada yaala xaafadda alexandria iyo sidoo kaleeta dhinaca falls george oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka maraykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sannadihii hore loo arki jiray doorashada maraykanka muslimiinta ayaa sanadkan ooy soomaalidu ku jirto waxaa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynaynin sanadkan musharaxiinta donald trump iyo kamala harris oo labaduba labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwo kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka ah halka qaarka kaleetana aysa doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa aweys ashir oo degan follis george virginia sahra awarun hadda ayaan imid waxaan waxaan imid qayb ka mid a ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala skyline follis george virginia waxaana soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin maraykan ah dareenkaagu waa sidee waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walboo muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqaynaya
marka adiga iyaad u codaysa haddaan ku weydiiye aweys
runtii ma jecla inaan sheego qofkaan u codeeyey laakiin waxaan codeeyey xisbiga independentiga weliga demuqraatic laakiin sanadkan waxaan codeeyey independent
danaha maraykanka ee israa'iil iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaana soomaalidu ay sanadkani si weyn u saameynaysaa oo laga dhex arki karaa dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd sucaad mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee thomas jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda alexandria saar horta doorashadu sideedaba cidda u codaysay caadad sida caadiga ahi waa dadka qofka sirbay u tahay laakiin waxaa sanadkan wax la qariya ma leh sanadkan waxaa waaye waagii hore anigu weliga dimuqraatiga ahaan jiray laakiin sanadkan arrinta qaza aada noo taabatay marka waxaan isiri amay kuu roontaaba inaa faraha kala baxdeedba waa ka fogaada ani madaxweyneba umaba codaynba laakiin localkan u coday si lamida sidaasi sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla follis george ayaa ii sheegtay inay u codaysay kamala harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan maraykanka sahre cabdi axmed v o a gobolka virginia ee oodwadaagta la ah magaalada washington d c
haddaba in ka badan siddeed sannadood gudahood amaan idhahda sagaal sannadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa donald trump ayaa wax ka bedelay wax ka bedel ku sameeyey siyaasaddii xisbiga jamhuuriga xilli dalka maraykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin wariyaha v o a tina twain ayaa eegeysaa iskudayga trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga ah waxaana inoo soo jeedinaya warbixin arrintaasi ku saabsan maxamed cabdi xasan
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected labada wariye ee TV-ga Fox News Brett Baer iyo Savannah Guthrie ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guulaystay arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato hase yeeshee donald trump oo ahaa madaxweynihii shan iyo afartanaad ee maraykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey haddii aad tirisid codadka sharciga ah anigaa si fudud u guulaystay haddiise aad tirisid codadkaan sharciga ahayn way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan ayuu yidhi donald trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay koongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd lixdii janawari ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatan We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country si anymore.
adag baan u dagaalamaynaa haddii aynaan si adag u dagaalaminna wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira ayuu yidhi wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu maraykanka ka dhex dhaco taas oo keentay in mar labaad trump loo qaado codka xilka xayuubinta diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha waa kan ras bietner oo ka tirsan wargeyska the new york times I think what you see is somebody who has incredible confidence.
waxay la tahay in his qofkaan own aragna waa qof intuition.
kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa ayuu yidhi raswetner iyo susan craigy waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska the new york times waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo lucky loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay kaasi oo ay kaga hadlayeen sida trump uu isugu muujinayo inuu yahay milyaneer isagoo xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject ilaa area bilowgii expertise in siddeetamaadkii almost weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo ayuu yidhi dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa He was worth 200 million when he would talk in his interview he gave to the New York Times, and that laba grew boqol oo milyan oo dollar ayuu haystay markii uu new york times waraysiga siiyey haddana lacagtaasi waxay noqotay hal bilyan markii toban sano kadib uu waraysi siiyey barnaamijka sixty minutes donald trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisyo la gaadhi karaa malaayiin dollar ayuu magaciisa ka sameeyey hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale shirkadihiisu waxay lix mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay trump ayaa guuldarrooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka tv-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo apprentice Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
mudanayaal iyo marwooyin waxaan si rasmiya ugu tartamayaa xilka madaxweynaha maraykanka dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn ayuu yidhi isagoo aan gabasho lahayn ayuu trump noqday mid wax kala fogeeya oo waddaniyadda ku ololeeya When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
marka mexico ay dad soo dirto ma soo dirto kuwa ugu wan wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo dembiilannimo kuwa wax kufsada iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan ayuu yidhi markii uu madaxweynaha noqday trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilma iska soo rididda The U.S. death toll now above dadka badan boqol iyo 150,000.
konton kun oo qof ayaa maraykanka ku dhintay horaantii sannadkii laba kun iyo labaatan xanuunka covid 19 waxa uu tijaabiyey kartidii donald trump trump waxa uu boobsiiyey soo saaridda tallaalka cudurka waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynis yahanadu ay eegaan in biliijta amaba daawada dharka lagu caddeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo iyada oo dad ka badan sagaal milyan oo qof uu xanuunku ku dhacay tirada dhimashaduna ay dhaaftay laba boqol iyo soddon kun ayaa bishii nofembar ee sannadkaasi ay dadka maraykanku doorteen joe biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee maraykanka intii uu xilka ka maqnaa trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore waxa uu sannadkan ka badbaaday iskuday dil arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa pam smith waxay taageertaa donald trump God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose. And ilaahay reason, qorshe and ayuu ka hopefully leeyahay it's trump become the sabab iyo ujeeddo ayaana loo badbaadiyey waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha toddobiyo afartanaad ee maraykanka ayay tidhi siyaasadda maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii trump uu fagaaraha soo galay trump oo ah mid ka mida labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo the art of comeback amaba habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mida dadka ugu magaca weyn ee siyaasadda maraykanka
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayey dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamaala haris oo la tartamaysa donald trump ayaa ahaa shakhsi ka soo baxday mid ka mida gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaanshiyaha badan yihiin dalka maraykanka ee california wariyaha v o e matadil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada oakland ee gobolkaasi cashe ibraahim aadan ayaana inoo soo jeedinaysa
hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan dherarkeedu wuxuu ahaa shan fiid midab maariina leh oo lahjad leh waxay dhalatay kun sagaal boqol lixdan iyo afartii sheekada kamala haris way bilaabatay waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan islamarkaana bidixda u janjeera ee aagga bay san farancisco waalidkeed soo galootiga ah ee shaymala gobelan oo ka timid hindiya iyo donald harris oo jamayka ka yimid waxay ku kulmeen berkley californiya halkaas u yimaadeen in ay wax ka bartaan jaamacadda californiya kun sagaal boqol iyo lixdankii berkley waxay ahayd xarun xuquuqda madaniga ah iyo dhaqdhaqaaqa nabadda harris waxay sheegtay in xusuusteedii ugu horraysay ay ahayd markii loo kaxeeyey oo la geeyey isu soo baxyada iyada oo lagu wado gaarigacanka carruurta lagu qaado amaba lagu riixo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii guurkii harris waalidkeed waa uu burburay shaymala gobelan iyada iyo labadeeda gabdhood waxay heleen guri ay ka karaystaan aagga berkley ee loo yaqaano flatlandiska amaba dhulka fidsan waxay ku noolaayeen meel ka sarraysa xarunta xanaanada carruurta guri yar oo laba qol iyo hal musqul ah oo ku yaalla dusha sare ee xanaanada carruurta ee sheltonis dayker carol borter oo ay carruurnimadii saaxiibo ahaayeen ayaa markii ugu horraysay harris kula kulantay goob laga raaco baska iskuulka waxaan dhiganaynay fasalka labaad ee iskuulka berkley harris waxay aaday jaamacadda howard jaamacadda dadka madow ee taariikhiga ah kadibna dugsiga sharciga wakhti uu heerkii ugu badnaa gaaray tirada ragga madowga ah ee lagu xidhay californiya ayaa waxay qaadatay shaqo dacwad ooga ah oo ah door inta badan si xun looga arkay bulshada afrikaanka ah ee maraykanka sannadkii laba kun iyo laba harris waxay ku guulaysatay tartanka xeer ilaaliyaha degmada san farancisco run ahaantii waxay ahayd qof aan waxba galabsan laakiin bilowgiiba waxay lahayd wax gaara harris waxay ku guulaysatay tartan aad laysugu dhowaa oo waa ayna shaqo bilowday waxay kordhisay xukunnada iyo wakhtiga xabsiga ee dembiilayaasha rabshadaha sameeya iyada oo la marinayo kuwa la xukumay ee markii ugu horraysay galay dembiyada aan rabshadaha lahayn barnaamijkeeda dhaqan celinta ee loo yaqaano back on track ama dib ugu soo noqo xeer ilaalyaha guud ee californiya oo la doortay sannadkii laba kun iyo tobankii waxay ku cadaadisay bangiyada maraykanka labaatan bilyan oo dollar oo magdhow ah oo ku saabsan habdhaqannada amaahinta khiyaanada ah waxay la dagaalantay ka ganacsiga daroogada xuduudaha iyo dadka ka ganacsada waxayna u dooday sinaanta guurka sannadkii laba kun lix iyo tobankii harris waxaa loo doortay senadka maraykanka halkaas oo ay si deg dega sare ugu qaaday cod xoog leh oo ku saabsan arrimaha socdaalka daryeelka caafimaadka iyo dib u habaynta cadaaladda dembiyada waxaa lagu yaqaannaa su'aalaheeda fiiqan ee tooska ah inta lagu guda jira dhegaysiga iyo awoodda ay u leedahay inay la xisaabtanto hogaamiyeyaasha awoodda leh harris waxay noqotay qof caan ka ah masraxa qaranka laakiin sannadkii laba kun iyo labaatankii markii ay u tartantay madaxweynaha ololaha harris waxa uu ku dhibaatooday in uu helo jiho iyada oo ay jirtay qalalaaso ka dhex jiray shaqaalaheeda baydhan ayaa ku guulaystay magacaabista wuxuuna ugu dambayntii ka codsaday harris inay ku soo birto oo ay u noqoto madaxweyne ku-xigeen labaduba waxay gaareen guul ka dhigtay harris haweenaydii ugu horraysay iyo qofkii ugu horreeyey ee midab leh ee ku guulaystay xilkaas waxay ahayd inay iyadu mas-uul ka tahay sugidda soo hodinteenna ma garanaayo in ay weli halkaas ku sii jirto madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris waxa ay la shaqaysay hogaamiyeyaasha gobolka si wax looga qabto xasilooni darrida iyo faqriga harris waxay si raaxa leh ugu adeegtay erga ahaan masraxa adduunka iyadoo xoogga saaraysa taageerada iyo qaboojinta xiisadaha iyo xirfad lagu qeexay jebinta caqabadaha iyo filashada harris mar kale ayay laba kaclaysay iyada oo noqotay murashaxa dimuqraadiga ee madaxweynaha markii jo baidan uu si lama filaana uga haray tartanka
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay casha ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha v o a matt dable haddaba ray ururintii u dambeysay ayaa muujinaysa in tartanku adag yahay oo aad la isugu dhow yahay gaar ahaana gobolada furaha u noqon doona go'aaminta guusha haddaba doorashadan ayo waxaa la xidhiidha ayaa waxaa falanqayntan cabdiraxmaan yebare madaxa laanta af soomaaliga v o a ka waraystay waryahayaga ibraahim xasan daanduray cabdiraxmaan soo dhowow haddaan ku hormarro jawiga doorashada lagu gelayo bal marka horeeto sawir guud ma laga siin kartaa mahadsanid ibraahim jawiga haddii aan laba u kala qaado hawada guud iyo cimilada haddaad ka hadlayso waa maalin farax badan oo hawadu ay aad u wanaagsan tahay roob ma jiro xilligan oo kale qaboobihii looga barta ee dadku ay kaboodyada waaweyn ka soo qaadan jireen lama soo qaadanin haddaad eegto temberatuurka maanta waa toddobaatan faranit oo u dhiganta koob iyo labaatan centigrade marka jawi ahaan aad iyay camiladu u fiican tahay waxaan isleeyahay dadka way soo dhoweysay kuna dhiirigelinaysaa in ay maarkano ay ka soo qayb galaan haddiise aad ka hadlayso jawiga iyo xamaasadda ay doorashadani ay maanta ku bilaamayso maalin waxa weeyaan aan arki karno in dadku ay soo baxayaan oo ay aad iyo aad intii ku tala gashay inay soo baxaanba maanta ay diyaar yihiin oo intii aan hore u codayn ibraahim ilaa iyo sagaashan iyo toddoba milyuun oo qof ayaa hore u codeeyey oo ama ku codeeyey warqado ay iyagu ay direen oo ay boostada ku direen ama qof ahaanba tago albaabyada loo furay intaan maanta la gaarin ka hor si loo sahlo oo ciriiriga loo yareeyo marka jawiga dhinacaas xamaasadda iyo ka qaybgalkuna aad buu u wanaagsan yahay cabdiraxmaan saaka waxaan ku waabarisanay shanta bisha novembar oo annagan washington wada joognaa muddo ayaa la sugayey maalintani fikir intee laega ayaad naga siin karaysaa doorashada iyo sidaa u dhici karto ibraahimow inta badan shaqaalaha federaalka ee dowladda u shaqeeya matalan waxaa la siiyey afar saac oo maarkano ay ku soo codeeyaan oo dadku waa fasax weyn baa loo siiyey dadka kale iyagu aan hore u qaybgelinasaan xusay aad iyo aad bay iyaguna maarkan ay diyaar ugu yihiin oo ay ka qaybgelayaan laakiin midda xusida mudan oo maarkano dadku ay aad iyo aad ay isha ugu hayaan oo maarkano maanta codayntu ay uga duwanaanaysa kuwa kale waxa weeyaan dhinaca amniga oo iyadana aad loo xajiyey oo matalan d c oo kale markaan soo qaadano meeyarka d c iyo boliiska haweeneyda ugu sarreysa intuba waxa ay ku baaqeen in ay aad iyo aad u ilaalinayaan gobolada ama isteedyada intooda badanna diyaargarow aan caadi ahayn baa loogu diyaargaroobay cabdiraxmaan waxaa lagu celcelinayaa in doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore bal noo sababee ibraahim ow saaad adiguba og tahayba waxa ay tahay markii ugu horreysay oo haweeney maraykana oo madow ay ka soo qayb gasho oo ay u tartanto kursiga ugu sarreeya waddankan ee aqalka cad ay tiigsato waa mid midda labaad donald trump oo ah nin haatan ka hor aqalka cad soo maray ayaa wuxuu yahay isaguna kii mar labaad u tartamaya inta badan caadiyan sanooyinkii u dambeeyey iyo sanooyin badanba waxaan arki jirnay madaxweyne hore u joogay oo qof la tartama oo markaa weli aqalka cad jooga laakiin saa la soconno biden waa kii ka tegey oo iska casilay saa daraadeed harisna ku qaatay marka kala duwanaanshahaas wuu jiraa donald trump oo weliba haddaan ku sii daro dacwooyin badan loo haysto oo isaguna in badan ku eedeynaya dhinaca dimuqraadiga in ay falal xun iyo maarkano waxyaabo maarkano aan sharci ahayn ay samaynayaan marka taasay uga duwan tahay oo kala shakigaas weyn ee jira labada dhinacba waa u ka jira ugu dambeynta haddii aad noo soo koobto maxay dadka ku kala xulanayaan kamal harris iyo donald trump
kuwaas way iska cad yihiin donald trump oo kale waxa uu aad iyo aad ugu adkaynaya carabka in uu adkayn doono sharciyada dadka xuduudaha ka soo gudbaya oo wuxuu leeyahay xataa waddanka gudihiisa ilaa iyo koo iyo toban milyuun oo jooga oo sharci aan haysan maalinta ugu horreysan soo galo ayaan saxiixaya in waddanka laga saaro xuduudaha laga soo galana biro waaweyn iyo culays badan iyo derbi haatan ku baaqa inuu samayn doono oo aan laga soo gudbin ayaan adkaynaya marka halkudhigiisa weyn waa midkaasi isaga dhinaca haddaan soo qaato haris camil haris iyadoo haweenka dhinaceeda iyo ujanjeedha oo qodobadeeda qodobada waa badan yihin laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan arrinta ilmaha layska soo ridayo oo jamhuuriga iyo iyo donald trump ay diidan yihiin oo qofka haddii uur yeesha siduu doona ha ku yeeshee aan la ogolayn inay ilmaha iska soo rido oo ay xuduuduhu u kala dhow yihiin iyo arrimaha ay u kala sahlayeen sida maarkano labada dhinac ay u kala wajahayaan ayaa iyadu ay leedahay dumarka ayaa waxaan u fasaxayaa waxa ay jirkooda ka doonaan inay iyagu ay ka yeelaan marka waa badan yihiin laakiin maanta guud ahaan waxyaabaha loo codaynayo aad iyo aad ayaa markana loogu kala duwanaanaya dadka soo baxayana ibraahimow waxaa la filayaa inay noqoto wax aad u weyn oo caawa ilaa iyo berito aad looga warsugo waxay ku dhammaan doonto aad iyo aad u mahadsantahay cabdiraxmaan adaa mudan ibraahim
kaasna wuxuu ahaa madaxa laantaab soomaaliga cabdiraxmaan yebaro uu u warameeyey waryahayaga ibraahim xasan daanduray isla arrimaha doorashadaynu ku jirnaaye mid ka mid a goobaha codbixinta ee degmada arlington ee gobolka virginia waxaa isaguna haatan khadka si toosa ugaga jira waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ugu horreyn maxamed bal haddaad nooga warbixisa goobtaasi si looga codeeyey iyo weliba codaynta see uga dhacday
cabdixakiin waa mahadsan tahay goobtan aan ku suganahay oo ah maktabad waxaa dabcan la furay saakay lixdii subaxnimo markii ahayd waxaana la xiri doonaa ilaa toddobada fiidnimo ee caawa halkaasi oo gobolka virginia oo dhan intiisa badan laga codayn doono muddadaasi waktigaasi intaasi la-eg ee koob iyo tobanka saacadooda dadweynuhuna ilaa markii la furay ilaa hadda waa ay kusoo qulqulayaan haba u badnaadeen saacadihii ugu dambeeyey oo dad aada u fara badan oo isugu jira dhalinyaro waayeel iyo dad da-ah iyo sidoo kale xataa dad cuuryamiin ah ay goobtan imanayeen islamarkaasina ay codkooda ka dhiibanayeen waxayna dabcan doorashada gobolkan ay qayb ka tahay doorashada guud ahaan wadanka ka socota iyadoo loodood loo codeynayo madaxweynaha maraykanka iyo sidoo kale aqalka congaresska wagag dabcan marka laga yimaado sidaa dadweynaha maraykankuna ay ula siman yihiin ee codaynta loo wada codeynayo safka loogu jiro dabcan degmada arlington waa duleedka washington d c wax badanna kama durugsanaa soomaali doorina areada amaba aagaasi way ku nool yihiin ma ka mid ahaayeen dadka indhaagu ay qabteen soomaali ka codeynaysay sa dadweynaha qaar waxyaabaha dareenkooda ahee ay codkooga ku salaynayaan inaba ma idinla wadaageen
ilaa hadda dadka indhahaygu qabteen soomaalida ah waxa waxa ugu ka mid ahaa laba qof oo soomaali ah ayaa indhahaygu qabteen ilaa hadda oo goobta sii gelayay islamarkaasina codkooda dhiibanayay inkastoo aysan noo suuragelin inaan waraysano buuq ama saxmadda meesha ka jirta awgeed sidoo kale dad badan oo iyana afrikaan ah qaybahooda kala duwan siba dalalka dariska etoobiya ayaan iyana arkeena iyagoo meesha sii gelaya inkastoo dadku intooda badan cabdixakiinow xataa dadka kale ee qaybaha kala duwan ee bulshada marka ay kasoo baxaan goobta ay adkeedba inay dareenkooda ka hadlaan maxaa yeeley dadka qaar ma rabaan inay sheegaan cidda ay u codeeyaan laakiin dadka intooda v o a laamaheeda kala duwan ee goobta joogta la hadlay waxa ay muujinayeen inay si weyn ugu qanacsan yihiin sida ay habsamile habsamida leh ee doorashadu ku socoto sida nabadgelyada leh ay u dhacayso iyo sidoo kale jawiga quruxda badan ee maanta ay kusoo beegantay oo ah ma maalin aysan qabow jirin oo cadceedu ay ay kulushahay dabcan islamarkaasina dadku ay si weyn ugu diirsanayaan soo bixitaanka iyo inay codkooda dhitaanba waagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo mid ka mida goobaha codbixinta ee degmada arlington ee gobolka virginia khadkaas si toosa ugaga jiray halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatana kusoo dhowaada barnaamijkii galka baadhiska oo toddobaadkan aan ku eegeyno khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland jacfar kukay ayaana inoo haya
xaaladda siyaasadeed ee dalku waa car iyo wir dowladda hadda talada haysaana waxaa muddada uga harsan sannad iyo bar welina la iskuma raacin qaabka ay noqonayso doorashada su'aala dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku dheggan tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka oo aan loo noqon qaabkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalay labaatankii sanno ee u dembeeyey waana qodobka keenay khilaafka hadda taagan ee ka dhex aloosmay madasha wada tashiga qaran barnaamijkeenna galkana arrintaa ayaannu ku faaqidaynaa soo dhowaada madasha oo ay joogaan saddex maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa soddonkii oktoobartiina dhaaftay soo saaray warmurtiyeed ay ku xusan yihiin qodobbo muhiim u ah hannaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo habraaca doorashada soo socota kaasoo ay ku saxiixan yihiin ra'iisul wasaaraha soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha galmudug madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir taas oo ay durbadiiba gaashaanka ku dhufteen xubno ka mida mucaaradka haddaba intaanaan u gudagelin isiseegga siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jubbaland bal aan marka hore dib u milicsanno heerka uu la ekaa isku soo dhowaashahooda in kasta oo muddo xileedkii hore ee xasan sheekh ay labada mas-uul u muuqdeen kuwo aan isku dhinac u socon isqabqabsi iyo madmadow siyaasadeedna uu soo kala dhex galay haddana waxa ay aad isugu soo durkeen intii uu xilka hayey madaxweyne farmaajo markaasoo labada ninba ay hormuud u ahaayeen kacdoon siyaasi ah oo looga soo horjeeday waxaa xilligaasi loogu yeeray muddo kororsi aan dastuuri ahayn hase yeeshee waxa ay xasan iyo axmed aad isaga sii dhowaadeen intii ay isku jireen markii bishii juun ee sannadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii uu madaxweynaha dowladda federaalka ra'iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre oo ay axmed isku qoonda yihiin inkasta oo dadka labada dhinacba ku dhowdhow ay sheegayaan in magacaabista xamse aysan ku iman oo keliya soo jeedinta madaxweynaha jubbaland marka la eego xiriirka fog ee ka dhexeeyey xasan sheekh iyo xamse barre haddana tallaabadaasi waxa ay sare u sii qaaday kalsoonida ka dhexaysa labada dhinac maadaama uu ra'iisul wasaaruhu aad ugu dhowaa axmed madoobe isaga oo sida la sheega ahaa qofkii ka shaqeeyey in axmed dib loo soo doorto xilligaas ra'iisul wasaaruhu waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland arrintaasi ayaa keentay inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland iyadoo kan dambe uu u arkay in saaxiibkiisii ay soo wada halgameen uu dhabarka ka toogtay laakiin khilaafkaasi waxba kama beddelin xiriirka sii kordhayey ee ka dhexeeyey xasan sheekh iyo axmed madoobe madasha ayaa shirkeedii labada kun iyo saddex iyo labaatankii oo baydhabo ka dhacay ku go'aamisay in madaxweynayaasha maamullada uu wakhtigu ka dhammaaday iyo kuwa uu gabaabsiga ka sii yahayba min sannad loo kordhiyo doorashana looga dareero maamulladaasi bilaha nofembar iyo diseembar ee sannadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ee aynu ku jirno maamulladii xilligaasi shirka ka qayb galay tallaabadaasi aad ayay u soo wada dhoweeyeen haddaba khilaafka madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne axmed madoobe goormuu bilowday in uu dusha sabeeyo oo dadka qaarkiina ay dareemaan in labada nin aanay sidii hore isku ahayn marka laga soo tago xiriirka xasan iyo axmed ay horay u lahaayeen waxaa isku soo dhowaanshahooda iyo isku xirnaantooda udubdhexaad u ahaa ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay xasan iyo axmedba wax badan wadaagaan laakiin markii ugu horreysay ee la dareemay xiriirka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbaland in uu liicayo waxa ay ahayd horraantii bishii juulaay ee sannadkan xilligaasoo baarlamaanka jubbaland uu wax ka beddel ku sameeyey dastuurka maamul goboleedka si gogasha loogu xaaro in axmed madoobe uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulkaasi khilaaf ka dhashay dood labada dhinac dhex martay oo lagu kala istaagay ayaa qarka u tagtay in ay bannaanka u soo baxdo laakiin waxaa labadaba lagu qanciyey in aan khilaafkooda daboolka laga qaadin shir isla sannadkaasi ay nairobi ku yeesheen madaxweynayaasha maamullada jubbaland galmudug iyo weliba koonfur galbeed ayay ku go'aamiyeen in sidii uu ahaa heshiiskii baydhabo ay doorasho qabsadaan dhammaadka sannadkan aynu ku jirno arrintaasi waxaa ka soo hormaray shirkii madasha ee labadii bishiina dhaaftay ee oktoobar ka furmay muqdisho kaas oo sida ilo xog ogaalaha ii sheegeen in dhowr jeer oo hore dib loo dhigay markii madaxweynaha jubbaland uu cudurdaar aanu uga soo qaybgeli karin soo diray shirkaas ayaa sida dadka siyaasadda la socda ay sii saadaalinayeenba waxaa ka baxay axmed maxamed islaan axmed madoobe kaas oo diidanaa in doorashadu ay u qabsoonto sida ay dowladda federaalku soo jeedisay ee qof iyo cod marka habraaca doorashada dib loogu laabto qodobka axmed iyo xasan ay isku diidan yihiin waa guddiga doorashada oo sida qorshuhu yahay noqonaya mid keliya kaasoo isagu u xil saaran maamulidda iyo qabashada doorashada soo socota ee maamul goboleedyada iyo weliba heer federaal taasoo axmed madoobena lagu qancin waayey axmed ayaa fursad u arkaa in isagu uu qabto doorashada maamulkiisa xilligii horey loogu heshiiyey una qabsoonto sidii uu horey ugu qabtay waana qodobka la isku mari waayey mar kale ee keenay in ugu dambayntii madasha oo ay puntland horey uga maqnayd jubbalandna ka baxday ay soo saarto war murtiyeed ay ku qeexan tahay hannaanka loo aadi doono doorashada soo socota arrintaas ayay dadka siyaasadda indhaindheeye u arkaan mid sii kala fogeyn karta soomaaliyada markeedii horeba qaybsanayd ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo xilli sii horreeyey hadal jeediyey ayaa ka dhawaajiyey war kulul oo nuxurkiisu ahaa in doorasho dadban aan dib loogu noqon doonin ciddii diidaysa ha diidoe annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo qofkii rabaa in wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii soconno waaga dhoweyd ee aan fogaynba halistaan gallay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in dileey dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin marka ciddii wax ka rabta meeshaa ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo toddobaadkan waxaa xilka iska casilay laba xubnood oo ka tirsanaa golaha wasiirada soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo labadaba ka soo jeeda jubbaland arrintan ayaa loo maleeyey in ay hordhac u tahay cadaadis la doonayo in ra'iisul wasaaraha la saaro kaas oo haddii uu suurto galo ugu dambayntii keeni kara in ra'iisul wasaaruhu iscasilo marka laga soo tago ragga xilka isaga tegey waxaa jira wasiirro buuxa oo ay ka mid yihiin amniga ganacsiga iyo isgaarsiinta kuwaas oo reer jubballaana dadka siyaasadda indhaindheeye ayaa tilmaamaya haddii uu axmed raggan ku qanciyo in ay maraan waddada kuwii jagada ka degay ay dhabarjab ku noqon karto xukuumadda laakiin falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn waxaa la ii xaqiijiyey saddexda wasiir ee ka soo jeeda jubbaland in laba ka mid ahii ay ka tirsan yihiin xisbiga u p d ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka laga yimaado xubnaha golaha wasiirada ee iscasilay kuwaas oo durbaba ay xukuumaddu booskoodii buuxisay madaxweynaha jubbaland ayaa wadatashi kismaayo ugu yeeray xildhibaanada ku abtirsada maamulkiisa oo tiradoodu ay kontomeeye tahay wayna aqbaleen baaqa sida uu sheegay xildhibaan xasan firimbe waxaan rabaa inaan idiin sheega casuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya ee ku matala dowlad goboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tegeyna waa wada tashi waxaana la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada madaxweynaha odayaasha dhaqanka ah kulli waan la kulmi doonaa duruufaha siyaasadeed dalka uu galayna waa la socotaan waxaan rabaa intaas inaan idinkugu daro in xildhibaanada aqlawiyaddooda jubbaland xildhibaanadooda waxay ka kooban yihiin konton iyo kow in ka badan afartan ayaa gaari doonta dowlad goboleedka jubbaland oo konfom garaysay hadda inay aadi doonaan dowlad goboleedka jubbaland inta kalena waa in wasiiro ah oo xildhibaano ah oo saaxiibadeen ah oo aan ognahay duruufaha ay ku jiraan laakiinse aqlawiyaddii dadkii xildhibaanadaha labada aqal halkaasay marayaan markii shirka wadatashiga uu soo idlaaday madaxweynaha soomaaliya ayaa madal uu dhallinyarada kula hadlayey ka sheegay in iyagu ay ka go'an tahay in ay qabtaan doorasho aan tii hore ahayn dhammaanteed waxaan u istaagaynaa aan u taagannahay dalka sidii doorasho qof iyo cod ay uga dhici lahayd lagana noqon maayo doorasho qof iyo coda waa ka dhacay meeshii ay ka dhici karto oo duruufaha amni ay ka saamaxaan ama duruufaha siyaasadeed xataa ay ka saamaxaan ay ka dhacay meeshii ay ka dhici weyda haddii amni dare uga dhac weydana amnigeeda inaan sugno oo berri ay ka dhacdaan ka shaqayn doonaa hadday siyaasad ahaydna inaan siyaasaddii walaalow dhahno maxaan ku rahdahay aan hoos fadhiisano daba kacnaan ka shaqaynaynaa laakiin doorasho way dhacay meeshay ka dhici kartay ka dhacay dib looga noqon maayo inaan marka aan intana jaamaca ka qayliyey xaggana caliyaa ka qayliyey shabaabna muxuu ahay dadow inta soo handaday teleefon usoo dirow ka hadala siiyey kuwana maxaan ku rahdaayey kuraastooda inay waayayaan inta usoo baxday xagga ay qarqarayaan nama celinayso namana hakinayso ilaahay idankiis dadka ku dhowdhow madaxweynaha jubbaland waxa ay sheegayaan in uu wado diyaar garow xooggan oo uu ku doonayo in dib loogu soo doorto doorashada ayaa loo badinayaa in ay kismaayo ka dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno amaba horraanta bisha soo aadan dowladda federaalka iyada waxaa ka go'an in habraaca doorashada soo socota ay u gudbiso baarlamanka soomaaliya si uu ugu xalaaloobo haddii ay mudanayaashu haa ugu codeeyaan waana rajada ugu weyn ee ay qabaan madaxda dowladda federaalku mowqifka adag ee u muuqda in dhinac walba uu taagan yahay ayaa keeni kara in lasii kala fogaado warar aan helayno ayaa sheegaya in safar uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya ku tegay kenya uu dhiggiisa dalkaasi uga codsaday in uu xalka dhex raadiyo isaga iyo madaxweynaha jubbaland wafdi ka socda kenya oo saraakiil sarsare oo sirdoonka ahna ay ku jiraan ayaa shalay tegay kismaayo kuwaas oo jawaab u ah booqashadii xasan ee nairobi laakiin dadka siyaasadda la socda waxa ay sheegayaan in ay u badan tahay in ay gacmo maran la noqdaan isaguna waxaa jira dadaal kale oo midkan barbar socda wararka aan helayno ayaa sheegaya in dal carbeed oo ka mida kuwa ku lugtala siyaasadda soomaaliya uu hadda ku dadaalayo isku soo dhowaynta madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland si mowqif mid ah ay uga qaataan xiisadda siyaasadeed ee hadda taagan dhegaystayaal waxaan idin xusuusinayaa in aan la xidhiiray dhammaan dhinacyada uu barnaamijkan khuseeyo weli jawaab kamaanan helin marka ugu horraysa ee aan xidhiirkooda helnana waan idiin soo gudbin doonnaa barnaamijkii galka baarista ee toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe soo nabad ahaada
jacfar kuka ayaana barnaamijkaasi inala socodsiinayey gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaaye haatanna aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesa aynu ku wada nasanno heestanu codkiisa inagu soo gaadhsiinaya cabdikariin cali shaah codkaasi cabdikariin cali shaax iyo weliba misis hiis ayaana ugu dambeeyey dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantay dambe waxaan idalinahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
cidaaraad ku celayni maayo dadaanka ku dhaafsan